halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina lix iyo labaatanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
afartan iyo kow milyan oo meel yaalla oo aan ahayn lacagaha kabka ah ee lagu kabayo socodsiinta dowladda oo meeshaa lagu daadan karaa ma jirto kow
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a jaamacadda carabta oo sheegtay inay kaalmayn doonto beeralayda soomaaliya farqiga dhaqaalaha ee dabaqadaha nolosha caalamka oo sii kala fogaanaya arday soomaali ah oo masar kaga qayb gala tababarro ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka hore sawarkii caalamka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa gebi ahaanba joojiyey isku socodkii dhinaca waqooyi iyo kan koofureed ee xuduudda kala qaybsan magaalada san diego dalka maraykanka iyo tijuana dalka mexico in ka badan shan boqol oo rag dumar iyo caruur isugu jira ayaa soo buuxiyey xayndaabka ay booliska mexico dadkan ku celinayeen taasoo rabshada keentay islamarkaana sababtay in askarta maraykanka ay gaaska dadka ka ilmaysiiya isticmaalaan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u duula oo ay ku dul wareegeen goobta dadkaasi ay ku sugnaayeen xoghayaha wasaaradda ammaanka gudaha christijen nelson ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xadkii ay dadkan ka soo gudbayeen ee mexico la xiray si loo hubiyo ammaanka shacabka loogana jawaabo tiro markaasi loogana jawaabo tiro badan oo magangelyo doona oo doonaya in mexico ay markaasi sharci darro kaga soo gudbaan oo ay maraykanka soo galaan wakaalada wararka reuters oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee mexico ayaa sheegtay inay musaafurin doonaan mexico shantii boqol ee qof ee isku dayay inay ammaan darro iyo sharci darro markaasi ay uga soo gudbaan xayndaabkii ciidamada xuduudda sidoo kalena qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in mexico aysan ciidamada milatariga u diri doonin xadkaasi ay u joojiyaan dadkan socotada ah ee doonaya in maraykan
ciidamo ruusha ayaa rasaas ku riday laba markab oo ay ukrein leedahay iyagoo mid saddexaadna gantaal la helay axaddii shalay xilli ay maraakiibtaas marayeen badda madow saraakiisha ukrein ayaa sheegay in ugu yaraan lix badmaax ay dhaawacmeen waxaana ay diideen in ay wax xadguduba ay geysteen iyagoo ku eedeeyay ruushka gardarro militari wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrein ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in falalka noocaas oo kale ah ay ammaandarro iyo qalqal ka abuurayaan gobolka badda madow sidaa awgeedna loo baahan yahay in beesha caalamku ay jawaab cad ka bixiso hay-adda ammaanka ee ruushka ee loo soo gaabiyo f s b ayaa ku eedeysay ukrain inay si cad u abuurtay xaaladdan daansi ah ruushka ayaa sheegay in hubkaas ay u isticmaalaysay si ay u joojiyaan maraakiibta dagaal ee ukrain oo ku soo xadgudbay biyaha ruushka waxaana ay sheegeen in dhammaan maraakiibtaas lagu qabtay biyaha badda ruushka ee badda madow loo yaqaan sida lagu xusay qoraal ay soo saartay f s b aroor suban dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a maalmahan waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsi gudaha baarlamaanka u qaabilsan ka socday wasaaradda maaliyadda oo iyo gobolka banaadir iyo maamulka maaliyadda u qaabilsan baarlamaanka guddiga aan idhaahda guddiga maaliyadda u qaabilsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya eedahaas waxaa ka jawaabay oo ku gacan sayray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba v o a soomaali waxaa u suurta gashay inay waraysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle waxyaabaha uu kaga hadlay waraysi dheer oo aanu la yeelanay waxaa ka mid ahaa eedaha maamul xumada halka uu ku dambeeyey mashruucii uu maalgelintiisa hakiyey bangiga islaamka iyo dadaalka loogu jiro daabacdaad lacag cusub qaybtan ugu horeysa ee waraysiga dheer oo uu la yeeshay haaruun macruuf waxa uu kaga hadlayaa wasiirku halka ay marayso daabacaadda lacagihii shilin soomaaliga
waayo wasiir waan bilaabaynaa aad baad u mahadsan tahay
waadaa mudan waa waxaad marka hore bal warbixin naga siisaa halka ay marayso daabacaadii lacagta su-aasha mar walba la isweydiinayey dhowr jeeroo horena aan ku weydiina waxay ahayd goormaa lasoo daabacayaa lacagti waxaa lasoo daabacayaa horta in yaroo background haddaan ku siiyo waa- waxay ahayd lacagta waxaan la wadnay hay-adda lacagta ee adduunka Eh, waxaana ay ku xidhnayd shuruudo fara badan shuruudihii waa lasoo boojiyey dalkani waa soo boojiyey marka maanta waxaa loo eh, loo- dadaalka loogu jiraa waa in lasoo daabaco daabacaadda lafteedii baa waxay u baahatay lacag koob iyo afartan milyan bay u baahatay koob iyo afartankaa doondoonkiisii baa lagu jiraa waxaa nagala shaqaynayaa hay-addan kuu sheegay ayaa nagala shaqaynaysa prime ministerku eh, mr xasan khayre wuxuu u yeedhay eh, hay-ada adduun eh, muxuu ahaa inaan eh, eh, deeq-bixiyayaasha dhowr jeer oo uu kala hadlay lacag ahaa in naga caawiyo Eh, weli taasaa lagu jira mar alla markay lacagtaasi timaado haddii alla yidhaa ayaa la daabici doonaa Eh, waxaana weeyaan arrin weyn oo muhiimad weyn ule dalkan lacagta in la daabo halkaasay maraysa waayahay laakiin muddaa la raadinaya afartan iyo kow milyan oo dollar Ah, dhowr sano ayaad raadinayseen haddii dhinac kale laga eego afartan iyo kow Ah.
milyan ka badan baa idinsoo gashay oo dowladda soomaaliya ayaaba daabacan kartay sooma i- iyadoon cid kale ku tiirsanaan maya may may may ma daabacan afartan iyo kow milyan oo meel yaalla oo aan ahayn Eh, lacagaha kabka ah ee lagu kabayo socodsiinta dowladda eh, oo meesha lagu daabici karaa ma jirto kow talabaad eh, lacagahaasi waxaa laga heli karaa adduunka laga heli karaa Eh, laakiin in mushaharadka la bixiyo adduunka lagama heli karo lacagu priorities bay kala leeyihiin meelaha ay ka imanayaan iyo waxyaalaha lagu samaynayo Eh, marka waxay nala tahay waxa weeye eh, in adduunku mar walba lahaa eh, biraan bixinanayo maantaan bixinayna Eh, sidaas ayay ku ayay ku habboon tahay lacag kale oo badan oo eh, eh, ma jirto really inta meel loo dhigo lo- la yidhaaha lagu daabo W- waxaa jira lacago duulduula oo wadamo idinka soo gaara oo aada u badan eh, maxaan ku idhahdaa konton milyan Ah.
kii maalinta dhaweyd laysku Ah.
haystay ee sacuudiga ka yimid oo kale aad ku bixin karteen waxaan s- Ah.
suuqa ku jirta hadday runtahay haddii kale adaa sheegi doonee in qadar lacag idinka soo gaadho turkigu waxbay bixiyaan lacago duulduula oo badan baa idin soo gaadha waa waa runtaa weeye laakiin waxaad ogtahay waxa weeye walaalkay dowladdan socodsiinteedu lacag bay u baahan tahay waxaa dadka mushaarooyinkooda lacag u baahan ciidamada eh, mushaarooyin bay u baahan yihiin socodsiinta wasaaraduhu lacag bay u baahan yihiin waxaa la yidhaha howlgallada Eh, waxyaalo badan oo dowladda lagu socodsiiyo ayaa iyo oo budgetka ah oo everyday activity ayaa ayaa fara badan baa jira waxaan kuu sheegayaa walaalkay waxa weeye eh, eh, meel yar bay wax dowladdan kasoo galaan meeshaa yar ay kasoo galaan waxa weeye dekedda iyo airportka weeye wixii kale oo iminka aan kusii aan kusii durkayna wax badan maaha sangaabta haddaan kasoo qabto eh, budgetka ku baxaya kharashka ku baxaya socodsiinta missionariga dowladda waa ilaa koob iyo labaatan laba iyo labaatan milyan bishii Eh, waxaa soo galaan haba si yar kordha haba si yar kordha waa ilaa shan iyo toban marka bil walba si aad u bixiso mushaarooyinka si aad u bixiso cuntada militariga iyo ciidamada ka- kala duwan si aad u bixiso eh, hay-adaha shaqadooda wasaaradaha baan ujeeda iyo hay-adaha kale shaqadooda Eh, dee waxaad u baahan tahay kab baad u baahan tahay miisaaniyadeed marka dadka dalalka lacagta aan soo weydiisano runtii waxaan weydiisanaynaa waxa weeye kabkaa weeye ilaa inagu aan isku filaano oo cashuurteena bayskeeda ku filaato eh, waxaa la yidhahda running cost of, of the nation ya ama operating costka nationka ku filaato wax kale oo waaweyn ma gaari karno investment waxaa la yidhahda wax gooniya weeye ama capital investment ha noqdo ama investment kale ha noqdo wax kaloo weyn weeye waxyaalaha waxa weeye marka deynta laga cafiya aad ka haysa adduunyada kale waxaasoo dhan wey laga riba marka lacagahan eh, naga soo gala meelaha waa wax loogu talagalay bishiiba kabka inay noqoto bishiiba inay kabka noqotaa loogu talagalay ma aha wax investment in lagu sameeya marka muhiimada ugu weyne halka waxa weeye in missionariga dowladda dadka mushaharkooda la siiyo ogow qofku haddaanu mushaare qaadan shaqayn maayo hadduu shaqeeyana niyad ku shaqayn maayo hadduu hadduu shaqeeyo meesha yimaadana waxba soo saari maayo marka runtu waxay tahay waxa weeye intaanad buur beertaada gaarin waxaad ka soo saarayso waa inaad gaariga darawal heshaa waa inaad gaariga fiulkiisii heshaa waa inay dabeetana dhaqaajisaa taayirada iyo wax walba hagaagsan yihiin haddii kale beertii iyo productionkeedii iyo arrimaheedii ma gaari kartid marka waxaan imika wadnaa waa waxaa weeye insha allah wakti baa dhici doonta aan gudaheena waxaa ka kabargadayno dabeetana u gallo dhismaha nationka aan u gallo waayahay waxaad raadinayseen qofka noqon lahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ma hesheen qofka Ah, we- weli waa shaqadaasi waa socotaa weli Eh, waana lasoo af- waana lasoo afshari doonaa dhawaan haddii alla yidhaa processki iyo progresski waa socda dhowaan haddii layidhaha waa soo afjari doona waa garta qofkaad raadinaysaan ma soomaaliba ma ajnebiya mise qofkuu doonahaado qofka shaqada qaban kara ayaa doonaysaan qofkii shaqa qofkii shaqada qaban kara haddii layidhaha waddankeena central bankiisu muhiimad weyn ayuu ka ciyaaraa horumarka dalka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxaa lanagula taliyey qofka ugu wanaagsan ee dalkeena horumarkiisa ka qayb qaadan kara ina inaan qaadano ayaa ayaa lagu heshiiyey dowladduna diyaar u tahay taasaan ka shaqaynayna haddii ilahay dhaha kaasina waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu warramayay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in qaybaha dambe ee waraysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo caawa ee hamoogaanina
subax wanaagsan dhegaystayaal dalalka horumaray iyo kuwa soo korayaba waxaa aad looga hadalhayaa sidii loo ilaalin lahaa in uu kordho farqiga u dhexeeya maalqabeenka iyo dadka fakriga ah hay-ado iyo shakhsiyaad arrimaha baniaadamka u dooda si gaar ah ayay uga shaqaynayaan ololaha yareynta kala fogaanshiyaha bulshada dhaqaalaha leh iyo kuwa aan waxba haysan haddaba muxuu yahay dhibka ka jira in ay kala fogaadaan farqiga u dhexeeya labadan dhinac jaamac buulo jaamac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
dadaalka waddamada horumaray iyo kuwa soo korayaba ma ahan kuwa mar walba ay lagu guulaysto balse hadalhaynta iyo guulaha tirada yar ee laga gaaro in la isu soo dhoweeyo farqiga u dhexeeya saboolka iyo hantiilayaasha waddan ayaa ah yool tiigsigiisa la wada sheego barasare xuseen axmed warsame waxa uu dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda kaalgari ee dalka kanada waxa aan weydiiyey inay dhib tahay haddii maalqabeenka iyo dadka aan hantida lahayn ay dhaqaale ahaan aada u kala fogaadaan jaamacow arrintaadkaasi waa arrin muhiima weliba iminka sida loo arko iyo berigii hore sida loo arko hadduu dadku faraq u dhexeeya waa kala duwan yihiin berigii hore keliya waxaa la odhan jiray faraq inuu dadka khaniga iyo dadka aan waxba hay faqriga u dhexeeyaan maaha sababtoo ah xagga bili-aadamnimada ayay ku xun tahay baa la odhan jiray oo arrimaha dhinaca bili-aadamnimadii ayaa laga eegi jiray iminka waxaa la ogaaday sanadihii u dambeeyey marka la fiiriyo waxaa la ogaadayba inay dhaqaaluha laftigiisu inuu kobco iyo inuu ku kobco ma garanaysaa wax la joogtayn karo inay dan u tahay in la yareeyo faraqa u dhexeeya dadka aad boqolkiiba tobanka ugu sarreeya iyo boqolkiiba kontonka ugu hooseeya in la yareeyo faraqa u dhexeeya waxba loo arkaaba inay wax ka qabanayso dhaqaalaha oo haddii aan arrintaa la qabanin waddanka dhaqaalihiisu meel wanaagsan ma gaadhayaa hadda la yidhahdaa isla xuseen warsame ayaa inoo sharaxaya tallaabooyinka ay qaadaan dowladaha isku dayaya inay kala fogaanshahan ka hortagaan kow inay dee cashuuraha ay qaadaan dowladuhu oo dabeetana cashuuraha ay dadka hoosana wax ka siiyaan ay u qaybiyaan kuwii maganaytaalka yar oo mida talabaad waxa weeyaan in la bixiyo waxaana yidhahdaan caruurta benefitka ay helaan ama ay helaan oo wadamada misan kanada oo kale qofku markuu ilmo u dhashaba waxbaa lagu taageeraa marka wadamada kaalihi sida masalan wadamada yurub oo kale iminka ugu badan yurub ugu hooseeyaa kala farqigaasi ugu hooseeyaa iyagaa ugu fiican kanadiya waa meel dhexe afrikiyana waa meel liidata waxa ugu sii liidataana waa wadamada bariga dhexe ayaa ugu liita waxyaalaha dadku qaataan markay shaqadu ka dhammaato marka waxaas ayaa hoos loogu dhigaa laakiin laba qodob oo kalea muhiima ho la yidhaahdo inuu qofka wax la baro oo waxbarashada laga bixiyo bilaash laga dhigo iyo inuu caafimaadka isaga laftigiisuna bilaash yahay labadaasina wax weyn bay ka taraan baa la yidhi arrimahaas dabcan waxaa la isweydiin karaa haddii dunida horumartay welwel ka qabaan arrintan soomaalidu dhib miyuu ku hayaa in bulshada inta wax haysato iyo inta faraha maran farqigoodu uu weynaado barasare xuseen warsame ayaa sharaxayo jaamacow way ku hayaan haa weliba gaar ahaan markay ka soo baxayaan dee horta marka wada burburo dadku dee wa faqriba wada noqonayaanoo wax kala duwani ma jirayo oo masalan soomaaliya o kale saasa ku dhacday laakiin hadda mar hadduu dhaqaaluhu soo kacayo sida soomaaliya oo kale dad badan baa lacagaysta qaarna dhulkay galaan oo sii galaan innaga markaa beryihii dhowel aad buu soo yar kacay oo iminka waxaa la yidhahdaa waa dhibic afar baa la yidhaahdaa canada oo kale waa dhibic saddex labo oo way naga fiican tahay wadamada masalan africa south africa oo kale waa dhibic lix wan oo way aad buu liitaan marka haddii dhaqaaluhu sii kordho oo sida loo qaybsanayaa ay wax laga qaban waayo oo cashuur la qaadi waayo oo cashuurta faqriga dadka faqriga la sii waayo iskuullada bilaash laga dhigi waayo umuuraha way sii xumaanaysa laakiin hadda meel aan aada u liidanin runtii ayaan joognaa arrinta keentana wax kale maahee waa dadka banaanka ee lacagta u diraya soomaaliya ayaa yareeyey in dadku fa- faraq badan uu dhexeeyo haddayna taasi jirin khatar baan sii geli lahayn sida masalan ruwando oo kale iminka durba khatar bay ku jiraan ee botswan oo kale khatar bay ku jiraan sidaasaan noqon lahayn cabdiqaadir aadan jeengeli waxa uu madax ka ahaa bangigii horumarinta ee dowladdii dhexe ka hor burburkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waxaa hadda uu muddo dheer ku nool yahay gobolka washington magaalada siyaatal ee galbeedka maraykanka waxaana aan weydiiyey inay jiri jireen mashaariic dadka aan hantida lahayn lagu taageero waa jireen danta lama odhan karo dadka aan hantida lahayn ee waa dadka u baahan in mashaariicdooda yaryar loo horumariyo sida beeraha xoolaha kalluunka warshadaha yaryar mashaariicdaas ayaa bangiga horumarintu uu qaban jiray dadkaas dee soomaalidu hantilayaal waaweynba maba lahaynba sideedaba yacni waa farakutiris dadka xataa dadka kale xo aada uga sarreeya marka waxaana intaa la raadinhayay soomaaliduna berigii hore class ma lahayn oo class xoog u kala baxsan ee dad waxaan ahayn wax walba isla wadaagaa oo gurigaaga waxaa ku nool toban qof farqigaas hadda ma ka jiraa dalka isla jeengeli ayaa ka jawaabaya dadku hadda sida la iga sheekaynayo anigu soomaaliya intaa burburka u dhacay hal meel baan ka tegey oo hargeysa un baan mar tegey laakiin inteeda kale ma marin laakiin wararka dadka iyo iga soo gaaraya amaba aan internetka ku arko aad baa loo kala sare maray oo maxaa la yidhaaha weli waa jiraa dadka soomaalidu inay weli iscaawimahayaan oo aysan aysan aysan kala tegin laakiin dadna aada u taajireen dadna aada u fakriyeen sidaas baa la iga sheegay oo aan dee xogta aan ku haya ilaa haddeer soomaaliya sidaas bay weeye tabari waa halkeeda eh ma jiraan iskuday dowlad iyo maamulada soomaalida midkood uu ku mashquulsan yahay mana ahan wax la baciidsanayo mar haddii weli lala tacaalayo adeegyadii aas-aasiga ahaa ee ay biyaha korontada iyo caafimaadku ka mid yihiin jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay
aroortuban dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington jaamacadda carabta ayaa sheegtay inay soomaaliya gacan ka siinayso horumarinta waxsoo saarka beeraha safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya ayaa arrimahaas kala hadlay wasaaradda beeraha warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulan mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda beeraha ay magaalada muqdisho kula yeesheen safiirka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya xamuud sabraan kaasoo looga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta wada shaqaynta labada dhinac qorshe dejinta shir ka dhici doona dalka masar oo looga hadli doono waxsoo saarka beeraha dalalka jaamacadda carabta gebagabadii kulanka ayaa wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid oo saxaafadda la hadlay waxa uu si kooban uga warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay labada dhinac ka wada hadleen soomaaliya muhiim bay u tahay amni hidaa'iga ama food security-ga ama waxsoo saarka beeraha ee wadamada carabta soomaaliya suudaan waxaa loo aqoonsanya inay wadamada kaafin kara baahida cunto ee dowlada carabta markay dabcan baahidooda gudaha daboolaan waxaan safiirka aan runtii warbixin ka siinay taariikhiyan wadamada carabtu oo runtii ka qaybgeli jiray masaaricdii hore u jirtay soomaaliya ka jirtay beeraha iyo waraabka ahayd waxyaabahaasna baan ka wada hadlay waxaan isku afgaranay in hore loo soo wada xiriirkaas xamuud sabraan safiirka jaamacadda carabta u fadhiya soomaaliya ayaa sheegay in dhankooda ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa waxsoo saarka beeraha soomaaliya waxaana uu xusay in arrintaasi ay qayb ka tahay qodobada lagu gorfayn doono shirka jaamacadda carabta ee qaahiro ka dhici doona bisha diseembar ee nagu soo aadan maca bacd almuasasaat altakhasusiya في جامعة الدول العربية المعنية بالزراعة
wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa hoos u dhac aad u weyni uu ku yimid howlihii wax soo saarka beeraha soomaaliya kadib markii ay meesha ka baxeen hay-adihii horumarin jiray beeraha soomaaliya sida wakaaladii horumarinta beeraha ee loo yaqaanay a d c iyo hay-ado kale oo caalami ah oo gacan ka geysan jiray kobcinta iyo wax soo saarka tayeynta dalagyada ay beeralaydu abuuri jireen iyadoo taasina ay weheliso in fatahaadihii iyo abaarihii dalka ku dhuftay ay waxyeello weyn gaarsiiyeen hanaankii wax soo saar ee dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qaar ka mida ardayda soomaalida ee wax ka barata dalka masar ayaa ka qaybgala barnaamij lagu horumarinaya hal abuurka ardayda carabta ee dalkaasi wax ka barta warbixintan qaahira waxaa nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuune tababarkani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda masar ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgelaya arday ka socota dalalka suudaan jabuuti iyo dowladaha kale carabta ee ardaydooda waxbarashada u jooga waddankani barnaamijka kor lagu qaadayo aqoonta ardayda dalalka carabta oo soomaalida qayb ay ka tahay ayaa diiradda lagu saaraya sidii loo kobcin lahaa hal abuurka ardayda dhinacyada caafimaadka warbaahinta iyo deegaanka ardayda soomaalida ahi ee ka qaybgalaya aqoon iswadaarsigan ayaa laga soo xulay ardayda soomaaliyeed ee dhigta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha masar cali ibraahim caanooya oo ah guddoomiyaha ururka ardayda soomaaliyeed ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada tababarka iyo tirada ardayda soomaaliyeed ee ka qaybgalaya barnaamijka ay soo agaasintay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda masar
waxay ka qaybgaleen barnaamijyo ay qabanaysay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee dalka masar oo ay haldhigeedu ahaa baryahan kaahira inay tahay caasimada dhalinyarada ee carabta barnaamijku ay sanadkan ka qayb qaadanayeen ardada kaga qayb qaadanayeen ayaa waxay ahayd midowda isutaga dhalinyarada carabta oo looga hadlayay hadaf ama hal abuur ay samaynayaan dhalinyarada ee carabta taasoo ay tahay saddex shay inay hal abuur ka sameeyaan ay la imaadaan waxyaalo cusub oo lagu saaciidi karo saddexdaas shay oo ahayd caafimaadka ama dhinac iyo sixada ama iyo dhinac iyo iclaamka iyo bii-ada saddexdaas shay ayaa mubaadaraad lagala imaanayay ardada iyaga iyagana waxay ahaayeen saddexdaas shay waxay ka koobnaayeen ardada ilaa iyo toban arday sagaal saddex saddexa loo kala qeybinayay saddex kastaba waxay qaadanayeen mubaadara khaasa saddex oo tacliimta saddex oo sixada iyo saddex bii-ada waxaa la soconaya marka nin idaaradda ama ra-iis ah u ah oo guddiga hogaaminaya ayaa toban ugu ah marka waxaa hadafka arrinkan laga lahaana waxay tahay in ardada kobcintooda la sameeyo shabaab alcarabiga dhammaantooda ay ka mid yihiin dowladda soomaaliya dhammaan dowladaha carabta way ka qaybgelayeen suudaan urdun imaaraadka kulli way ka qaybgelayeen dowladaha carabtan waxaana lasoo gebgabeynaya sideed iyo labaatanka bishan sanad walba ayay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee waddankani u qabataa tababaro ama aqoon iswadaarsi kala duwan ardayda dowladaha carabta ee ku sugan waddankani in ka badan laba kun oo arday soomaali ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa dalkani wax ka barta kuwaasoo dhigta qaar ka mid ah jaamacadaha macaahidda sare iyo dugsiyada sare ee waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira markana xubintii ciyaaraha kusoo dhowaada waxaa inoola diyaara maxamuud mascade
kulantii waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda subaxnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka talyaaniga kooxaha kubadda cagta ac milan iyo laziyo ayaa ku wada ciyaaray gegida olombic stadium ee magaalada roma waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ac milan in ay inta badan ciyaarta iyadu sarraysay islamarkaasina sagaashankii daqiiqo markii ciyaartu ku dhoweyd la bareejiyey ciyaaryahan kesi goolkii u dhaliyey daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad ayaa laga daba keenay sagaashankii daqiiqo markay ciyaartu marayso ciyaaryahan korea ayaa kooxda laziyo goolka bareejada u keenay sidaasina labada kooxood min hal dhibic ayay ku kala qaateen horyaalka waddanka talyaanigana waxay kala joogaan kaalimihii ay markii hore kala joogeen oo kaalinta afaraad laziyo ayaa xajisatay halka kaalinta shanaadna kooxda kubadda cagta ac milan ay weli fadhiso oo dhibicdii weli sidii lagaga sarreeyo waxaa kubadda cagta ee naaboli iyo kievo verona oo iyaguna ciyaaray waxay ku kala baxeen eberi eber bareeja wax goolala iskama aanay dhalin fiorentina iyo bolonia sidaasi oo kale iyaguna waa isku agdhaceen oo waxba way kala qaadi waayeen halka kooxda kubadda cagta embolin ay atlanta saddex iyo laba ku dhufatay baarmana si soolo ay laba iyo hal kaga badisay horyaalka waddanka talyaaniga waxaa hogaaminaysa weli kooxda kubadda cagta yuventus oo soddon iyo toddoba dhibcood le islamarkaasina kooxda naaboli oo kaalinta labaad ku jirta sagaal iyo labaatan dhibcood ayay leedahay oo sideed dhibic ayaa laga sarreeya ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa weli kooxdiisaasi yuventus hogaaminaya oo weli sidii uu kooxdaasi ugu soo biiray yuventus goolashiisu aanay dhamaynin oo maalinba maalinta ka dambeysa gool kuwii hore kasii daran dhalinaya wadanka sbain kooxda kubadda cagta atletiga bilbao katafe ayay eber hal iyo hal ku kala tageen safiya hal iyo eber real valladolid ayay kaga badisay sbanyolna waa la dubtay oo herona ayaa saddex iyo hal kaga badisay valerialna laba iyo hal ayay kooxda kubadda cagta ee real batis uga badisay waxaana ciyaaryahan moreno uu saxiixay goolashaasi mid kamid a kooxda kubadda cagta ee valerial wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa f c banmouth la ciyaarta laba iyo hal ayaa lagaga badiyey f c banmouth oo ciyaaryahan obama yeng ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee arsenal walow kooxda f c banmouth qaybtii hore ciyaarta gool laga diiday layidhi ofser buu ahaa walow goolkaasi markii kaamaradaha ay soo bandhigeen uu ahaa gool rasmi ah oo kooxdaasi dabcan waxay noqotay in laga heliy wadanka argentinana waxaa la baajiyey mar kale ciyaar xiiso badan oo dhex mari lahayd kooxaha kubadda cagta ee river balade iyo boca juniors oo maalintii sabtida kulankii dhex mari labadaasi kooxood qalalaase ka dhacay darteed loo joojiyey iyadoo ciyaaryahaano ka tirsan kooxda boca junior dhaawac uu soo gaaray codsi ka yimid kooxda kubadda cagta ee boca juniors ay usoo gudbisay xiriirka kubadda cagta ee latin america ayaa lagu ogolaaday in ciyaartaasi la joojiyo mar kale axaddii shalay ahayd goor dambe oo labada kooxood ay ku wada ciyaari lahaayeen guriga kooxda kubadda cagta ee river balade waxay xiriirku sheegeen inay go-aan ka gaari doonaan goorta ciyaartaasi mar kale la ciyaari doono maalinta talaadada shirka ay yeelan doonaan ay arrintaasi ku gorfayn doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa tan ee kulan dambe waa mascadooydala sidaa iyo nabadgelyo
ciyaaryahaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha heestii ka aguuray codka ee banxariistii jannaha ka waraabiya cumar duule
mar hadii laga gubay naftu kaa galgalaato waxa jira gaal kale ay gacana moodee naftu kaa galgalaato waxa jira gaal kale ay gacana moodee kaa guuray aniguwe haddan layga kaa gaday maxaa iga raad guraysa galgalaato waxaa jira gaal kale ay gacaalamoode naftu kaa galgalaato waxaa jira gaal kale ay gacaalamoode kaa guuray anigu haddan layga kaa gadan maxaa
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddi waa naga intaas ismaqal dambe oo xiise leh
jacaylkii galay beri mar haddii u gagaxay jacaylkii galay beri mar haddii u gagaxay geeddi waxaan ku ahayo ay gogoshu ii taal guryo samuadtoode geeddi waxaan ku ahayo ay gogoshu ii tahay guryo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.